subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax khamiis ah bisha disembarna ay tahay sagaaliyo labaatan waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali.com saacadda afrikada bari haatan waa lixda iyo barhka erownimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi qodobada idaacadayda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda kanada oo ganaax duldhigtay dadkii jebiyey amaradii xayiraadda xanuunka covid waxaad sidoo kale maqli doontaan weriyaha caanka ee dalka britain u dhashay ee piers morgan oo la jabsaday bartiisii twitter-ka iyadoo dadkii jabsadayna ay sheegeen idhaahda ay ku soo bandhigeen sawirro dad soomaaliya oo ku jira madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka xalay goor dambe waxaa magaalada muqdisho ka soo baxay warmurtiyeedkii shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaaladaasi uga socday magaaladaasi ka socday shan iyo labaatankii ilaa iyo siddeed iyo labaatankii bishan disembar kaasoo kulminayey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan ayaa waxaa ajendihiisu ahaa ka doodidda laba qodob oo kale ah astaynta awoodaha ee heerka waa heerarka dowladda iyo hanaanka federaalaynta garsoorka shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeen saalax axmed jaamac madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in dhammaan dhinacyadii shirku ku sugnaa ay isku raaceen shan qodob oo shirka ka soo baxay hase yeeshee maamulka puntland uu ka gaabsaday laba qodob oo shantaasi qodob ka mid ahaa qodobadii lagu heshiiyey ee murtiyeedka ku soo baxay ayaa sidan u qornaa qodobka koowaad hanaanka federaalaynta garsoorka warmurtiyeedka oo arrintan shishraxaya ayaa sheegay in goluhu marka laga reebo puntland uu saxeexay heshiis siyaasadeedka hanaanka federaalaynta garsoorka iyadoo laysku raacay in la qaato hanaanka isku dhafka ah ee garsoorka qodobka labaad ayuu warmurtiyeedku sheegay inuu ahaa astaynta awoodaha heerarka dowladda sharaxaad uu ka bixiyeyna waxauu ku sheegay in goluhu marka laga reebo puntland uu isku raacay islamarkaasna saxeexay heshiis siyaasadeedka astaynta awoodaha heerarka dowladda kuwaasoo kale ah awoodda u gaarkaa heer federaal kuwa u gaarka ah dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo kuwa wadaagga ah qodobka saddexaad ayaa ah sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada halka qodobka afraadna uu ahaa dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka qodobka shanaad ee ugu dambeeyana uu ahaa ka tacsiyeyn ku aadan dhacdadii dadku ku dhintay ee saddex iyo labaatankii bishan ka dhacday magaalada baydhabo dhinaca wararka caalamkana waxaa bilaabmay baadhis la xidhiirta korontadii tagtay kadib dabaylihii iyo barafkii qaboobaa ee toddobaadkan ku dhuftay dalka maraykanka warkan waxaa arbacadii shalay laga soo xigtay hay-adda sharciyeynta tamarta federaaliga ah ee dalka duufaanta oo la siiyey magaca eliot taasoo wadatay qabow daran iyo dabaylo ayaa korontada ka goysay guryo iyo ganacsiyo ka badan hal dhibic shan milyan dadka dalka maraykanka gudihiisa dhegeystayaal warkii caalamkuna waa naga intaas subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba qaar ka tirsan dadka dalka kanada ayaa sanadkan oo keliya dowladda dalkaasi waxay ganaaxday malaayiin dollar kadib markii ay jebiyeen shuruudihii xayiraadda covid oo ay ku jiraan xayiraaddii dhinaca safarka soomaalida qaar ayaa ka mid a dadka ganaaxaasi la duldhigay lacagaha ganaaxa ayaanan ilaa iyo hadda badankooda aan la dhiibin warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada toronto ka soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji warbixin dheer oo maalin ka hor ay soo saartay wakaaladda caafimaadka kanada ayaa lagu qaadaa dhigay lacagaha sanadkan oo keliya la ganaaxay dadkii ka hor yimid xayiraadihii covid ka hor inta aanan gebi ahaantoodba meesha laga saarin kowda bishii oktoobar ee sanadkan sida wakaaladdu ay sheegtay lacag dhan shan iyo toban milyan oo dollarka kanadiyanka ah ayaa la duldhigay shakhsiyaad iyo ganacsato jebiyey xayiraadihii covid xilli dadka qaarkood la ganaaxay in ka badan hal mar sida lagu sheegay warbixinta xogta ay shaacisay wakaaladda caafimaadka ee kanada ayaa laga soo ururiyey gobolada british columbia manitoba atlantic iyo ontario oo ah gobolka ugu dadka badan kanada ayna degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan intii u dhexeysay bilihii january ilaa agosto ee sanadkan ayaa warbixinta lagu sheegay in la bixiyey saddex kun lix boqol iyo afar iyo toban tikid oo ganaaxa oo ku saabsan jabinta shuruudihii ku xirnaa covid ee ay soo rogtay dowladda federaalka ganaax ayaa la duldhigay sida warbixinta lagu sheegay dadka degan gobolka ontario sideedii bil ee u horeysay sanadkan waana gobolka ugu badan ee ganaaxa mutaystay marka loo eego gobolada kale lacagta ganaaxa ayaa warbixinta lagu sheegay inay u dhexeysay dolar ilaa iyo shan kun oo dolar ganaaxa ugu badan ayaa la sheegay in la duldhigay dadka dalkan soo gelayay iyagoo aanan la imaan caddayn ah inaysan qabin covid sidoo kale maqaaxiyaha qaarkood oo si qarsoodi ah loo fadhiistay xilli ay mamnuuc ahayd iyo diidis ku saabsan ka jawaabista su-aalaha saraakiisha caafimaadka maadaama gobolkan ontario la sheegay in dadka ugu badan la ganaaxay dadkaasi waxaa ka mid ah soomaalida qaar ee magaaladan toronto nuurudiin maxamed wuxuu ka mid yahay soomaalida degan magaaladan toronto wuxuu goobjoog u ahaa mid ka mid ah milkiilayaasha ganacsatada yaryar ee soomaalida oo la ganaaxayo xuseinow aad baa u mahadsan tahay dad badan oo maaragtay oo ganacsi ku leh toronto canada baa la ganaaxay waaguu socday maaragtay cudurka maaragtay covid saa ogsoon tahay soomaalida maadaama ay qeyb ay ka yihiin dadka dego maaragtay toronto maaragtay canada waxaan xasuustaa maalin goob maaragtay oo ganacsi oo soomaaliya ay leedahay in loogu imaaday ayagoo dad fadhiyaan oo maaragtay oo marka meesha ganacsiga la duldhiga maaragtay ganaax lacageed haddaba maxaa la gudboon dadka weli aanan dhiibin lacagaha ganaaxa maxaase ku dhici kara haddii ay la sii daahaan waxaan su-aashaasi weydiiyey farxaan cali jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka ahna madaxa shirkadda dahabo accountant and tax assistant oo loo soo gaabiyo data runtii dadka waxaa la gudboon in ay ka dacwoodaan sababtoo ah dadku qaar warbixin dhammaystiran ma haystaan dadka qaar warbixinno qaldanaa la siiyey oo dadku ayaga isku warama waxay isi siiyaan warbixinno qaldan dadka qaar weyba jahwareersanayoona cudurka covid nnteenka wuxuu sababay dhibaatooyin badan oo dhaqaale nafsi ahaan waxyaabo badan oo keenay marka waxaa u furan in ay dadku ka dacwoodaan oo ay dacwad ka geeyaan oo ay ka doodaan haddii ay samey waayaan taas waxaan waa dowlad lacagteeda way sii kordhaysaa maalin maalinta ka dambeysa waxaa sii fuulaya interest waxaa kaloo sii fuulaya penalty ah haddii lagu bixi waayo waqtiga loo qoondeeyey laakiin inta qofka markuu ka dacwoodo uu dacwo gudbiyo maxkamadda inta dacwadaasi ay socoto ama la ogolaado ama la soo diidayo wuxuu ka badbaadayaa qofka interestga inuu fuulo warbixintan ayaa imaaneysa xilli su-aalo layska weydiinayo in mar kale loo baahan yahay xayiraado la xiriira covid maadaama lagu guda jiro xilliyada qaboobaha oo ay dadku u nugul yihiin inay ma kala qaadaan xanuunka xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington toddobaadkan waxaa la jabsaday barta twitter-ka ee uu leeyahay wariyaha dalka britain u dhashay pier morgan oo ah wariye caana waa toddobiyo konton jir aad uga faallooda arrimaha siyaasadda iyo dadka caanka ah waxaa lagu xustaa waraysigiisi ugu dambeeyey u la yeeshay ciyaaryahanka caanka ah ee reer portugal christiano ronaldo waxaa twitterkiisa ku xidhan siddeed dhibic saddex milyan oo qof wargeyska the daily mail ee kasoo baxa dalka britain ayaa daabacay sawir muujinaya jabsashada barta waryahaasi waxaana ku lifaaqeen khariidad muujinaysa shanta gobol ay soomaalidu ka degto geeska afrika iyo eraye ay ka mid ahaayeen faraha laga qaada soomaaliya waxaana lagu lifaaqay sawirka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shakhsi soomaalida dhexdeeda caankaa dhinaca baraha bulshada oo lagu magacaabo dab casar inkastoo aanay warbaahinta kale ee caalamku sawiradaasi isticmaalin haddaba cabdalla mucalim oo ah madaxa macadka globalnet ayaa wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil uga warramay jabsashada barta twitter-ka ee wariyahan iyo waxa soomaalida arrintaasi ku lifaaqay
mudane cabdixaafid oo ku salaamaya adigii bahda v o a waxay ahayd arrin aad iyo aad cajiib u ah oo dhacday maalintii salaasada waxaa lagu tilmaamayaa ama meelo badan lagu tilmaamay in ay ka dambeeyeen koox loo yaqaan jacklin scott soo caanbaxday sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ka waxa ay jabsadeen ninka madaxda ka ahaa ama c o ka ahaa twitter ee akoonkiisa mr jack ka ayaa la ogaaday in kooxda ay jirto kadibna waxaa la ogaaday in waxyaalo badan oo akoomo la jabsaday iyaga ay ka dambeeyeen oo dad caan ah ay lahaayeen cabdalla inta aynaan su'aalaha kale u gelin horta dadka jabsada barahan dadku gaarka u leeyihiin ama shirkadaha waxyaabaha ugu waaweyn ee ay sidaa u sameeyaan waa maxay waxyaalaha u sameeyaan way kala duwan yihiin dadka qaar waxay u sameeyaan ama kooxaha qaarkood waxay u sameeyaan maxaa dhahdaa inay lacag ka sameeyaan oo dhaqaale weyn ayaa laga sameeyaa waa billion macnaha multi billion market dadka qaar waxay u sameeyaan in ay beegsadaan dadka caanka ah akoonadooda si ay uga soo dhex muuqdaan oo arrinta ay u siiso publicity ama inay caan ku noqdaan dadka qaar waxay u sameeyaan aqoontooda inay tijaabiyaan oo marka ay soo bandhigaan inay qaban karaan inay samayn karaan waa tahay dadkan la filayo inay jabsadeen barta wariyahan ingiriiska ah markii ay jabsadeen maxay sameeyeen waxa ay sameeyeen waxyaalo aad u badan oo in muddo ah ayay akoonka haysteen marka dib loo noqdo kii waxay haysteen keliya akoonka mr jack labaatan daqiiqadood laakiin hadda waxay haysteen muddo dhan waxa ay soo bandhigeen dhambaalo runtii aad yo aad looga naxay oo isnacayd iyo aflagaado iyo caay iyo dad caan ah ama siyaasiyiin ah ay samaynayaan marka muddadii ay ka hadlayeen sidoo kale waxay xuseen dad la yaqaan dhinaca isboortiga magacyadoodii ayay xuseen ay sheegeen waxaa kaloo iyadana xusid mudan in xitaa soomaaliya waxyaala badan ay kasoo ay xuseen oo ay sheegeen xitaaatan soomaaliya waynu u imanaynaa inta aynaan soomaaliya u gelin qof noocaasoo kale ah oo caana oo wariye ah oo bulshada laga yaqaano marka bartiisaas oo kale la jabsado haddii ay ka soo baxaan waxyaabo cunsuryada oo kale arrintaas dembi ma lagu soo oogi karaa marka qofkii bartiisa la jabsaday haddii la ogaado ama la xaqiijiyo in cid kale ay ka dambaysay oo isaga uusan lug ku lahayn dabcan way adkaanaysaa in dembi lagu soo oogo taa waxaa kasii mudan ciddii lahayd sababtoo ah boodyo hadda soo baxaya ilaa muddadii agost waxaa la tilmaamayaa in afartan milyan oo macaamiisha ka mida twitter detailskoodii la jabsaday la xaday la soo geliyey meelaha qaarkood oo xitaa twitter ay ogaayeen waxaana jira warbixino xasaasi ah oo dhab ah oo xaqiiqo ah oo shirkado badan oo dhinaca security-ga ay soo gudbiyeen oo in muddaba lafteeda isha aan ku hayay oo xitaa ay ka mid yihiin kambaniyo degan waddanka israeliya qaar ay degan yihiin israel marka iyaga waxay xuseen in ilaa afartan milyan cinwaano ah la hayo ama information la hayo oo la heli karo kadibna waxaa la xaqiijiyey in arrintaa dhab ay tahay oo dad ayaa dabagalay marka way jirtaa dhibaato noocaas oo kale ah inay in muddo ah soo socotay xitaa twitter iyaga laftooda waxay xaqiijiyeen in laba kun iyo ko iyo labaatankii systemkooda dhaawac loo geystay kadibna ay xalliyeen haddana bishii julaay ayaa waxay xuseen in arrin kale ugub ah ay dhacday oo dad la tuhunsan yahay ay u soo macnaha galeen shabakadooda oo ay macnaha saamayn ku yeesheen marka arrinta hadda dhacday waa in soo socotay oo runtii isaga laftiisa mr piers morgan uu ka dacwoonayo oo lahaa waa inay wax ka qabtaan dhinaca security-ga waa tahay haddii aynu u nimaadno dadkan soomaalida ah iyo soomaaliya maxaa keenay in lifaaqa deegaanada soomaalidu degto sawirada madaxweynihii hore soomaaliya qof soomaaliyeed oo caan ka ah baraha bulshada iyo jabsashada twitterka waryahan ingiriiska ah maxaa iska soo galay والله waa arin cabdixaafid aad iyo aad u yeeb badan oo ilaa shalay ilaa daraato madaxa bulshada aad u qabsatay iyo jaraa'idka adduunka ona soomaaliya soomaaliya hakar macnaha soomaaliya ayaa jabsaday waxyaalaha dadku aad u sii tuhingeliyay waxaa ka mid ahaa in qofka selfi oo soo dhigay selfi waa se wuxuu iska qaaday markaasaa wuxuu soo dhigay qof caana ah oo soomaali ah marka taa ayaa waxay keentay in jaraa'idka badankooda ay u qaataan kooxda jabsatay soomaali ay yihiin laakiin su-aasha muhiimka waxay tahay maxaa iska quseeya kooxdan iyo soomaaliya marka la baaray kooxdan dadka xubnaha ka ah waxaa la caddaynaya ama la tilmaamaya in ay yihiin dad aad u da'yara laanna waxaa laga fahmaya luqadda ay isticmaalayaan ereyada ay soo qorayaan dhambaalada ay meelaha ay qabsadaan ama ay la wareegaan ay ku daabacayaan ma aha dad fikirkooda iyo maskaxdoodu ay aad iyo aad macnaha aad aad u weyn tahay ama kubacsan tahay marka waxaa laga yaabaa sida hadda aniga aan in badan dabagal aan ku sameeyey kooxdan waa koox dad da'yar ay ku jiraan meel hadda gooni ah ay joogaanna ma jirto oo hal meel keliya ma ah waa dad adduunka o dhan kala jooga intaa qaar la qabtay waxaa lagu qabtay maraykan sanadkii laba kun iyo labaatankii meelaha ay ahayd oo lasoo taageedda cadaaladda marka waxaa laga yaabaa in kooxa soomaali ah ay ku milmeen kooxdan iyada ah
kaasi waxau ahaa cabdalla mucallim madaxa macadka global net ee magaalada london ee dalka britain waxaa u warramaya wariyaha v o e da qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o e washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee darawallada ka ah gaadiidka dadweynaha ayaa sheegay in shaqa xumo xoogan ay ka dhexleen qiimaha shidaalka cirka isku sharay bilihii lasoo dhaafay arrintaasoo saameyn ku yeelatay nolosha qoysas badan oo qaxootiya sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee dhadhaab cabdisalaam salas shaqala-aantu waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee saboolnimada uga jira lambarka sare iyadoo fadhiid ka dhigtay hamiga kumanaan dhallinyaraha oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari balse dadaal badan oo qayb ka ah la dagaalanka gaajada ayaa dhallinyaro badan oo qaxooti ku ah waxay curin iyo hal abuur shaqo ka dhigteen in ay ku shaqaystaan xifradda darawalnimada taasoo u horseeday in boqolkiiba siddeetan dhallinyarada qaxootiga ku ah kaamka ay soo iibsadaan gaadiidka yaryar ee loo yaqaano tagaasida si ay ugu soo dhacsadaan qutaryoonka iyo biilasha qoysaskooda iyadoo taasi jirto ayaa iminka sarabkac xooggan oo ku yimid qiimaha shidaalka lagu iibiyo suuqyada xeryaha ayaa waxay sababtay in dhallinyarada ku shaqaysta gaadiidka ay soo wajahdo shaqayari baahsan aniga odayga cabdiweli maxamed qoran ayaa la dhahaa waxaana ku noolahay ifo xerooyinka dhadhaab waxaan kala kulmay dhibaatada jirta waxaa waayo waayihii hore shidaalka wuxuuna ahaa wuunoo rakiis ayuu ahaa haddana wuu ku darsay waayihii hore waxaan ku qaadan jirnay shan boqol ayaan ku qaadan jirnay shanta litir shan boqol aan ku qaadan jirnay marmarka qaarkood hataa tobanka litir waxaan ku qaadan jirnay sideed boqol ninkii toban litir ku shubanaayo laba boqolaa laga reebi jiray haddana kor ayuu usii kacay shanta litir waxay maraysaa sideed boqol iyo konton shilin waayo marka saameynta aad u weyn oo nagu yeelatana waxaa waayo dadka lacag ma hayaan lacagtii waa yaraatay awaaraa iska daba dhaceen dhaqaale xumiyaa iska jiraa dadkii qofkii nafarkii waxaan ku qaadan jirnay konton shilin haddana waxaa kusii darsa qofkii in boqol lagu qaado waa markaad ka shaqaynaysaan xaafadaha xeryaha ha markaan xaafadaha ka shaqaynana waayo calaa qof waa boqol sidaa ay tahayna haddana ma awoodaan dadka inay helaan qofkiiba boqol boqol gaarigana wuxuu qaadaa shan qof ayuu qaadaa shanta qof oo min boqol boqole waa shan boqol saasaa niyadaana ay jeceshahay annaga shan boqol inaan ku baxno balse laakiin ma awoodno oo dadkii ma awoodaan qaar waxay ku dhahayaan konton shilina wataa qaarna boqolay wataan danta waxay ugu khasbaysaa markaas inaad isku ku macaabisho oo qof kastaba tabartiisa aad la macaabisho ma garatay awaaraa iska jiraa dhaqaale xumiyaa iska jiraa gawaaridan caraday ka bateen waxaan qaadnay wax kalaan garagalanana heer waxaan gaaran aan iska fadhinno iyadoo taasi jirto ayaa iminka sarabkaca ku yimid qiimaha shidaalka wuxuu saameyn xoogan ku yeeshay dhallinyarada darawallada ah ee ka howlgala gudaha xeryaha dhallinyaradan qaarkood ma ahan milkilayaal ee waa kiraystayaal si gaara ay u saamaysay sarabkaca ku yimid qiimaha shidaalka waa kanshiine cabdi xaaji cagmadhige oo arrintaasi ugu warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a
magacay waa shiin cagmadhiga waxaan ku noolaa xerada qaxootiga dhadhaab dalkana kenya runtii shidaalka aad buu noo saameeyey sicibaro ku imaaday iyo siduu qaali u yahaybu waxay saameen dadka masaakiinta ah iyo dadka kaleba awooden inay raacaan gabaarada kala duwan ee xaafadaha kalgoosho ama xaamsa sida cifo iyo dhagaxley iyo xagdheer oo kale aniga wuxuu ii saameeyey shaksiga marka loo fiiriyo waxaana qof oo ka xamaalata gabaarida oona islahayn gaariga midda kale waa gaari waxaa ka haykaraystay oo yacni qof oo maalinta laga qaado olmost toban dollar amase shilin kenya marka loo dhigan kushin loo dhamay tahay oo laga qaado taas aniga caqabaduna kala kulmay qofka lahaa gaariga lahaa lacag kaa rabo ciddina macruuf masruuf rabaan micnaha caqabad weyn ba taas kala kulmaya qiimihii shidaalka awgooda iyo xaalad jirta micnaha sacbarka jir awgiis ayaa loogu daray wallaahi caqabad weyn waa dadka qaar way saameyn si anigo kale haddee qof mukreysta uu yahay oo kale waajib wax ku taacatan uu bixiyo adduunsa awoodin wax noqon shaqadiis inuu ka tago amase shaqo kale oo micnaha kaduun uu raadsado
isha keliya ee shaqaabuurka u ah dhallinyarada ku nool xeryaha waa kaxaynta gaadiidka biyaalka ah ee iskaga kala goosha xaafadaha xeryaha maadaama dhallinyaradan aysan badankood u socdaali karin gooba ka baxsan saddexda xero waa kan maxamed cabdi oo loo yaqaano baabaxaaji oo sharaxya culayska ay ku qabaan dhinaca sharciga iyo lacaga yar oo ay ku bixiyaan basteejooyinka gaadiidka laga raaco wallaahi aad bay u adag tahay waxaan raranaa ifo oo nafarkii min laba boqoloo shilin caadi aan ku qaadnaa okay mithaal markii tusaale aan kuu soo qaato shan qof ayuu qaadaa aaltada min laba boqol waa kun shilin shidaalkii waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo toddoba boqol siddeed boqol in la yidhaahdo stageka waxaana laga reebayaa nafarkii laba boqol sidaa ay tahayna dadkii ma wada keeni karaan labadii boqol waayo mid wuxuu ku leeyahay boqol ayaan wataa mid wuxuu ku leeyahay boqol iyo konton ayaan wataa mid xoogaa uu iska yara ladan yahay oo labadii boqol baan ka qaadnaa isku gegeyn isku celcelis waxaa laga yaabaa halkii tiriba aan baxayno inaan ku helno shallihii shidaalka ahaa qiimihiisii marka aaday u dhib badan tahay aad qoraxdaa noo sii dheer weliba intaa ka daran bal ka waran masruufka qoysaskiina ma ka soo dhacsataan wallaahi maya maya kama helno aad bay inoogu adag tahay aad iyo aad bay inoogu adag tahay haade waa meel kaloo hadda aadna ma lahan waxaan ku shaqa baranan waa un aaltada oo aan wadano o aan dhaafi karin qaxootiga dhexdiisa weliba meelaha kale ma aadi karno waayo ma wadano lesonkii internationalka ahaa ama qaxooti baanu nahay waxaan cabsanaynaa haddii dee waxaan wax dhaamo la heli karo in dowladda canshuurta ay yarayso oo dee waxyaalo fara badan ay noo qabato si aan micnaha nolosheen annagan aan ku maarayno shaqayaradan soo wajahday dhallinyarada qaxootiga ah ee ku shaqaysto gaadiidka dadweynaha ayaa imaanaysa iyadoo sharako xoogan uu sameeyey qiimaha shidaalka tanii xilligii dagaalka uu ka dhex qarxay dalka raashiya iyo ukrein taasoo si guud u saamaysay guud ahaan bulshada qaxootiga ah cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
subax wanaagsan markii la dhegeystan dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haddaan idin dulmaro qodobadii warka ugu door koronaa habeenkii xalay haa waxaa goor dambe soo baxay warmurtiyeed shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho ka socday shan iyo labaatankii ilaa iyo siddeed iyo labaatankii bishan disembar kaasoo kulminayay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan waxaa ajandiisu ahaa gadoodidda laba qodob oo kale ah astaynta awoodaha ee heerarka dowladda iyo hanaanka federaalaynta garsoorka shirka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac iyo madaxweynayaasha shanta maamul gobol ee soomaaliya warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in dhammaan dhinacyadii shirka ku sugnaa ay isku raaceen shan qodob oo shirka ka soo baxay hase yeeshee maamulka puntland ayaa ka gaabsaday laba qodob oo shantaasi qodob ka mid ahaa qodobada lagu heshiiyey murtiyeedka ku soo baxay ayaa sidan u qornaa hanaanka federaalaynta garsoorka taasoo sharaxaadiisa lagu sheegay in goluhu marka laga reebo puntland uu saxeexay heshiiska siyaasadada hanaanka federaalaynta garsoorka iyadoo laysku raacay in la qaato hanaanka isku dhafka ee garsoorka qodobka labaad ayaa ahaa waa astaynta awoodaha heerarka dowladda qodobka saddexaad ayaa sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada dimuqraadiyiinta iyo doorashada iyo ka tacsiyen ku aadna dhacdadii ay ku dhinteen dadku ee dhacday saddex iyo labaatankii ka dhacday magaalada baydhabo weli waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna dhinacii heesaha
waayahay heestaasi ay wada qaadayeen fanaaniinta faarax murtiile iyo xamdayar ayaa ugu dembeeyey idaacaddayadii saakii caalamka inta haddii la ydhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi iyo bashiir abikar oo dhammaanta idin leh labada idin leh sidaas iyo subax wanaagsan
Sure.